الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كتاب الطلاق وكتاب السقارات ووحوية وقيب يا شيخ وكتاب في عمدة الأحكام وكتاب الطلاق وحن قصب احنا كتاب النكاح الطلاق في اللغة لغة وحل ويرى الطلاق وحل الشيء أنا حل عقد الشيء شيء كنا إلا فروه أيا لغو يرى ده حل الوثاق أوكري حركة وحي بيشي كنتنا إلا فروه أوكري ومن إطلاق بلغة كيني وهو الترك والإرسال taas ayaa asalkiisa luuqada la yidhahdaa sharcigana waxaa la yidhahdaa labadii qof oo shalay ismehersaday oo meherku isku hayay inuu ninkii furo oo waxa weeye uu xariggii uu hayay uu gooyo oo uu naagtii furo markaa taas ayaa la yidhahdaa xukunkiisuna waxa weeye thaabit weeye fi lkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnuba waa caddeeyeen allah subxaanه wataعaalى waxau yidhi aلطalaaq maratani faimsaaku bimacruufi aw tasriixu bixsaan waka marka laba jeer ninkii inuu naagtii furo rajcaday ka hadlaysay aayaddaas mar buu furay uu soo ceshaday haddana mar buu furay uu soo ceshaday mar saddexaad hadduu furo soo celis ma jiro axaadiis badan baa marka kusoo aroortay iyo ahaar fara badan ayaa kusoo aroortay oo maaragtay cad waana wax bannaan oo labada qof xikmadduna taasay keenaysa labada qof shala hadday wanaag isku guursadeen guurka waxa la isku guursaday waxa in wanaag lagu wada dhaqmo reer la wada dhaqdo haddii la wada dhaqan kari waayo oo ay timaado dhibaato dhibaatadii in marka la xaliyo lagu kala tago ayay diinta islaamku jidaysay xadiid daciifaa jira ay leeyihiin waxaa nebigu wuxuu yidhi abqad abqad alxalaali ila allahi adalaaq waana xadiid daciifa oo xadiidka xadiid sugan ma ah sida irwa alqaliilka laba kun iyo afartan uu ku caddaynaya sheekh albani raximah allahu tacaala marka dalaaqu waa wax lama ma fiicna oo waxa weye labada qof mar hadday isguursanaan wada dhaqmaan baa fiican laakiin xallu lmushkila mushkila markay timaado in mushkiladii xal loo helo awgeed ayaa loo jideeyey marka laba u qaybsamayaa waxa weeye qofkii hadduu dalaaqi rajici inuu yahay iyo baa-in inuu yahay rajicigu waxa weeye in ninkii uu xaaskiisii furo dalqadii ugu horreysay markii ugu horreysay hal mar inuu furo kabacdi markaa uu soo ceshooo yidhaha rajactu haddana markaas uu mar labaad furo haddana uu yidhaahdo rajactu labadaasaa horta rajciya la yidhahdaa marka adalaaqu marataani aayaddu halkaa waxay ka hadlayso hadduu mar saddexaad marka furo baa-in baa la yidhaahdaa oo rajci ma jirto waa inuu naagtaas waxa weeye nin kale uu soo guursadaa markay ciddada ka baxdo haddii ay soo noqoto sidai xadiidkii aynu kusoo marnay hore hadday kabacdi isguursadaan way heli karaan haddii ninkaa damba soo furo oo ay iskooda isku helaan oo iyagoon maxlal iyo waxaa raadin waka labadaasuu marka noqonaya axkaam buu leeyahay iyo aadaab sida sunnaha ah oo ciddada uu ku fasiray nabiga calayhi salatu slam xadiidka cabdullahi ibni cumar oo inoo soo socdaa sunnuhu waxa weeye ninku markuu doonayo inuu naagtii sii furo iyada oo daahir ah oo xaydkii ka qubaysatay oo uunan jimaac ugu tegin duhrigaas ay daahir ka noqotay inuu furo ayaa weeye sida sunnaha laakiin haddii ay dhacdo iyadoo xayd qabto inuu furo ama iyadoon daahir ahayn oo iyadoo daahira laakiin daahirkaa uu ugu tegay oo jimaac la sameeyey hadduu furo waa khilaaf asunna laakiin waa dhacayaa khilaafkii dalaaqii waa dhacayaa oo waxaynu arkaynaa sida xadiidku uga hadlay iyo aqwaasha culummada laakiin sida sunnaha waa saas alxadiid athalith cashar bacda talaatamiya xadiidka saddex boqor iyo saddex iyo toban ayuu ka bilaabayaa kitaabkan wuxuu yidhi can cabdillaahi ibni cumar radia allahu canhuma cabdillahi ibni cumar ibn khadaab wey radia allahu canhuma annahu طallaqa imra'atahu xaaskiisii ay oo cabdullaahi ibnu cumar furay xilligii nabiga alay sala slam iyadoo madiina la joogo cabdullahi wiil yar buu ahaa xaas buu guursaday kabacdi xaaskii buu furay xilligii nabiga alayh salaatu wasalaam waliba culamada waxay idhahdaan aabihiisaa ku yidhi fur ka fur oo xagga diinta iyo waxaasu ku dhalin annahu طallaqa wuu furay imra'atahu xaaskiisii wa hiya xaa'id iyadoo xayd qabta iyadoo xayd qabta ayuu furay cumar bn khadaab baa nebiga u yimid oo fadakara dalika cumar rasuul allahi rasuuli llahi sal sl rasuulka ilahi ba u sheegay inuu furay naagtiisii cumar cabdullahi ibni cumar iyada oo xayd qabta nebiga alay sala slam arrintaa waa ka cadooday fatagabada waxa weeye fatagada fatagayada macnaha qofku markuu waxa naco wuu nacay nebigu sidaas waa ka cadhooday minhu rasuulu llahi sala alla alay slam arrintaas ayuu rasuulku karaasado ka ka cadhooday uu yidhi saas ma aha in loo furo dumarka uma qaala waxa uu yidhi annabiyu sala alla alay slam wuxuu yidhi oo cumar ku yidhi liyuraajichaa ha soo ceshado u sheeg wiilkaaga liyuraajichaa ha soo celiyo oo rajactu ha dhaho ila waa dalaaqii koowaadi uma yumsikhaa ha haysto xataa tadhur ilaa ay daahir noqoto xaydkaas ilaa ay daahir ka noqoto ha joogto uma taxiidu ay xayd ku dhaco fatadhura markaa ay xaydkaa dambana daahir ka noqoto manaa iyadii xayd qabto hadda fure ha soo celiyo xaydkaa ka qubaysato xataa tadhur kabacdi markaa daahirkaa ha ku joogto uma taxiid xaydkii labaad ha ku dhaco fatadhura ha ka daahir noqoto kabacdi markay daahir noqoto fain badaa lahu an yuطalliqahaa hadday u muuqato fain badaa lahu ay hadday u muuqato is iraahdo allayla iska fur marka an yuطalliqahaa inuu furo falyuطalliqhaa ha fura markaa xilligaa ha furo qabla an yamasahaa inta uuna taaban oo jimaac ugu tegin markay daahir noqoto o qubaysato ha furo isaga oo aan jimaac ugu tegin ha qabla an yamasahaa hasaa ha uu furo fa tilka taasi ay macnaha in gabadhii iyadoo daahira la furoon jimaac loogu tegin fa tilka taasi alciddatu ciddadii weeye kamaa amara allahu caza wajalla sidii ilaahay uu amray sidau ilaahay uu yidhi yaa ayuha nabiy idaa dallaqtum الnisaءa faطalliquuhuna liciddatihinna ciddadooda ku fura wakaa tafsiirka aayadda oo fii suurati اطalaaq xadiidkaana fasiraya leanno nebigu wuxuu yidhi fain badaa lahu hadday u muuqato wuxuu yidhi liyuraajichaa ha soo ceshado uma yumsikaha ha haysto xataa tadhura ilaa ay daahir noqoto oo xaydkii ka qubaysato uma taxiidu ay haddana xaydkii ku dhaco fatadhura ay daahir noqoto fain badaa lahu marka hadday u muuqato an yuطalliqahaa inuu furo falyuطalliqhaa ha furo qabla an yamasahaa inta uuna taaban fa tilka taasi alciddatu ciddadii weeye kamaa amara allahu sidii alla u amray caza wajalla wata wa fii lafdin lafdi kale waxuu ahaa oo uu yidhi xataa taxiida xaydatan mustaqbala ilaa ay xayd ku dhaco xaydka soo socda macnaha kay hadda qabtay ha ka qubaysato kan soo socda markuu ku dhaco siwaa xaydatihaa allatii طallaqahaa xaydadii uu ku furay iyada oo qabta fiihaa dhexdeeda uu ku furay maahee xayd kale ha ku dhaco wa fii lafdin cabdullahi ibni cumar waxa uu yidhi oo macnaha xadiidka ka mid ahaa fa xusiba waa loo xisaabay waxa weeye cabdullahi ibni cumar waa loo xisaabay min dalaaqihaa dalaaqi uu iyadoo xayd qabta furay dalaaq baa looga dhigay warajca iyo warajcahaa celintii warajacahaa wuu soo ceshaday cabdullaahi kamaa amarahu rasuulu llahi sal sida rasuulku u amray ayuu naagtii soo ceshaday xadiidkaani marka asal buu u yahay dalaaqa oo wuxuu ina barayaa qaabka sunnaha ah oo ilaahay aayadda inagu yidhi fatalliquuhuna liciddatihinna wa axsu lcidda wataa ciddada laguu sheegayo oo waxa weeye naagtii in la furo iyadoo daahira oo aan jimaac loogu tegin duhriga ay daahir noqotay xaydkii bay ka qubaysatay hadduu ninkii is yidhaahdo iska fur ma taabanayo wuu sugayaa mar alla markay xaydkaa ka qubaysato iyadoo daahira buu furaya ma furaya marka iyadoo xayd qabta iyo isagoo isagoo jimaac ugu tegey oo inaan markaa daahirnimadeedii la ogaanin sababto waxaa la rabaa in la ogaado gabadhan uurkeeda waxa ku jira iyo bilaa haddii daahirnimadii ugu tegay bilaa ilma meeshii ka guntan marka waxaa la rabaa si waadixa in loo furo wataa ciddada wanaagsan oo waxa weeye fadalliquuna licidatin laakiin hadday dhacdo in dalaaq lagu furo xaydkii ama iyadoo jimaac loogu tegey dalaaqii waa dhacayaa oo waxay noqonaysaa dalqa qofkii ka tagtay oo uu furay lakin waa khilaaf الsuna marka maxaynu ka qaadanaynaa xadiidka taxriim الطalaaqi fi اlxayd inay xaaraamtaan banaanayn in xaydka lagu furo laakiin dembi buu qofkaasi ku dhacaya khilaaf الsuna lakin dalaaqi waa dhacaya sida صaxiixa ah dalaaqi waa dhacaya leanna riwaayadaasa caddaynaysa faxusibat buu yidhi waxa weeye waa laii xisaabiyey buu yidhi min dalaaqiha ha waa laii xisaabiyey buu yidhi cabdullahi ibni cumar markii la weydiiyey dalaaqaa waa laii xisaabiyey leannahu liyuraajichaa buuba yidhi nebigu ee haddaynan furnin maxaa la soo celiyaaba waxaa ku caddaynaysa inay furantay liyuraajichaa ha soo celiyo marka rajca waxay timaadaa bacda dalaaq bay timaadaa labo waxaynu ka qaadanaynaa amruhu sala allahu alay w slam amarka uu nebigu amray oo uu yidhi liyuraajichaa yadullu waxa uu kutusayaa oo daliil baa ku sugan calaa wuquucihi inuu dalaaqii dhacay baa daliil kuugu sugan tahay li'annahu sababtu waxa weeye haddaan dalaaq dhicin dee hala soo celiya lamaba dheheen waka marka culammadu waa isku khilaafeenoo qaar waxay qabaan in waxa weye dalaaqaa uu bidci yahayo uunan dhacaynin ayay qabaan qaarna waxay qabaan sida a'immadu u badan yihiin ee inuu dalaaqaasi dhacayo oo waxa weeye uu furmaysa gabadhii haddii xayd qabtay iyo haddii kaleba inay furmayso wa qowluhu uu nebigu yidhi qabla an yamasahaa waa daliil waana shardi wuxuu kutusayaa inaynan bannaanayn gabadhii in la furo iyadoo jimaac loogu tegey ilaa ay daahir ka noqoto oo xaydkii ku dhaco ay daahir noqoto xikmada ku jirtana waxa weeye waxaa la rabaa in si degan oo wanaagsan loo kala tago kow waxaa kaloo xikmada ku jirtaa waxaa la rabaa in la ogaado gabadhan inay ama uur yeelatay ama in la hubsado ayaa la rabaa marka ciddadaas ayaa la rabaa in lagu furo ilaahayna amray rasuulkuna saa uu caddeeyey fadalliquuhuna liciddatihinna wa axsu lcidda rasuulkuna waa caddeeyey oo wakaa marka khilaaf waa ku jiraa culammadu isku khilaafsan yihiin dalaaqaasi ma dhacaya jamhuur lculamaa waxay qabaan oo minhum ala'imata alarbaca ay ka mid yihiin oo waxa weye imaamu shaafici iyo kulli a'immada arbacada ay ka mid yihiin inuu dhacayo ayay qabaan laakiin culammada qaar baa ku tegay sida sheekh islam ibn taymiye iyo ibn qayim iyo ay ku tageen dalaaqa dalaaq bidciya weeye mana dhacayo wallahu aclam laakiin qowlka raajixa waa qowlka culammada badan ku tageen alxadiidu araabic cashar bacda halaatimiya saddex boqol iyo afar iyo toban xadiidka can faatimata xadiidkaa hore marka waxa uu ka hadlayey dalaaqii rajciga lahaa ila waxanu dalaaqu waa laba rajciya iyo baa'ina xadiidkan soo socda wuxuu ka hadlayaa dalaaqa baa'inkaa oo waxa weeye aan rajciyada lahayn ayuu ka hadlaya marka intaynu xadiidkan ugudbin dalaaqaa hore oo rajciga ah inta gabadhaasi rajciga ay ku jirto oo ciddadeedii dhammaanayso oo ninkaas ay u bannaantahy inuu soo ceshado waxaadkii sidoo kale guriga way joogaysaa kama xijaabanayso jimaacun bayna isugu tegaynin ilaa uu rajactu dhaho gurigii kama tegayso waa naag gurigeedii joogto wey laakiin baa'inku waa ka duwan yahay oo waxa weeye waa lagu kala tegayaa meesha leanna wax soo cesho cesasha ma jirto oo waxa weeye soo celisi ma jirto wey marka xadiidkan ayaa caddaynaya alraabic cashar bacda halaata mia can faatimata binti qays gabadhaanay ku dhacday faatimata binti qays ayaa waxay tidhi weeye ana abaa camr ninkaanaa qabay ana abaa camr ibna xafs dallaqahaa wuu furay albatta ay dalaaqii buu gooyey oo dalqadii ugu dambaysuu furay weeye baa-inay noqoto laba jeeroo horuu furay markii saddexaad wey wa huwa gaa'ibun isagoo ka maqan oo aan la joogin buu soo furay oo yidhi u sheegaan waa furay bes dad buu usoo faray waa furay wa fii riwaayati riwaayad kale waxay ahayd dallaqahaa talaatan ay dalqadii saddexaad buu furay wey ma aha hal mar buu ku dhawaaqay sida soomaalidu isticmaalaan waa daciif qowlkaasi waa qowl laga raajaxsan yahay in saa loogu fasiro laakiin dallaqahaa talaatan ay dalqadii ugu dambaysay laba jeeroo horuu u furay oo soo ceshaday markii saddexaad buu furay fa arsala ilayhaa wuxuu u soo diray wakiilahu wakiilkiisii dadkii shaqaalihiisaa buu qof usoo diray wakiilkiisaa isagii meeshii ma joogine oo isagoo maqan buu furay bishaciirin waxa weeye qamadi buu ugu soo dhiibo yidhi u gee markay qamadigii loo keenay gabar kulul bay ahayd baa layihi fasakhidatu way ka carootay fasakhidatu way carootay oo waxa weeye ma maxay bay tiraxan qamadihi aniga la ii keenay way ka carootay fa qaala markaasaa wakiilkii waxa uu ku yidhi wallaahi kani asxaan bayba ahayde wallaahi maa laki calaynaa min shay wax xaqa oo aad nagu leedahayba ma jirto ninkaani dalqad baa-in baa kala tihiin inuu ku nafaqeeyo waajibba ma aha asxaan buu kuu siinayey iyo waxa weeye islaamnimo ayuu kuu siinayey qamadigan marka xaqba kuma lihid arrintii bay ka xanaaqday fa jaaءat rasuula allahi sala allahu alay sl rasuulka ilahi bay u timid rasuulka ilaah ayay u timid fadakarat dalika lahu arrintiibay u sheegtay oo waxay tidhi saasay dadkaas sheegteen faqaala waxa uu yidhi markaa nebigu ku yidhi waa kan macal shaahidku laysa laki calayhi nafaqa wax nafaqaa kuma adlihid mar haddii dalaaqiini baa-in uu noqday nafaqa kuma lihid waxa weeye xaq dambe oo aad ku leedahay ma jiro leanna waa kala dhammaateen laakiin rajciyadu nafaqay leedahay oo gurigeeda biilkeedii baa la siinayaa gurigeeda joogaysa marka waxay wuxuu yidhi nabiga laysa laki calayhi nafaqa wax aad ku leedahay oo nafaqaa ma jirto wa fii lafdin lafdi kale waxa uu ahaa walaa suknaa degaanna kuma lihid oo gurigiisii inaad deganaatid ama uu kiro kaasii bixiyo xaq uguma lihid jumladan marka ah walaa suknaa iyadaa fudwoon jidhaalay weliba waxa weeye iyadaa waxay ka dacwootaa la yidhi guriga oo waxay tidhi maarata khilaaf baa dhacay oo waxa weeye reerkii ninkii qabay oo waxa weeye furay reerkoodii iyo iyadii iyo isku xanaaqay baa la yidhi markaasay waxa weeye adigu ku xanaaqday oo wax ka cayday oo maaragtay isdhib baa dhex martay gurigana way ka dacwootay baa la iyadaa guriga ka dacwootay ote rasuulkaa guriga kuma noolaan karo waxa ka baqayaan la iisoo dhaco ay yidhahdeen culammadu markaasuu nebigu amray inay meel kale ku cido tirsato laakiin gabadha rajciyadaa iyo gabadha baa-inada ah labaduba gurigii lagu furay bay ku cido tirsanayaan iyo ta laga dhintayba oo waxa way kala duwan tahay nafaqada iyo suknadu degaanka gurigeedii bay deganaanaysaa ku dhammaysanaysaa waay waa waxay tii markaa famara fa amarahaa nebigu wuxuu amray an tactada inay ku ciddo tirsato oo ciddadeedii ay ku tirsato intay ciddada ka baxayso la ogaanayo dee inay uuriya wax leedahay waxa weeye fii beyti ummi shariik gabar ummi shariik la odhan jiray oo waxa weeye gurigeeda cunto saxaabada ugu karin jirtay oo deeqsiyad ahayd oo saxaabada gurigeeda cuntada ka cuni jireen islaan saas ahayd oo saxaabiyada ayuu yidhi orod u tagoo islaantaa la joog inta aad ciddada ka baxaysid uma qaala waxa uu ku yidhi ka bacdi markaa tilka imra'atun taasi waa qof dumara oo yaqshaaha asxaabi gurigeeda saxaabadaydaa taga yaqshaaha hadda waxaa laga wadaa qashaa yaqshi asalkeeda waxa wuxuu markuu daboolo ma aha lagama wado marka daboolid hadda saay waxaa laga wadaa saxaabadaydaa gurigaa aad u tago oo cunto ka cuno oo fadhiiste e guryuhuna berigaa waa yaraayeenoo waxa weeye aad ba u yaryaraayeen marka waxaad samaysaa buu yidhi dhibbaad kala kulmaysaayo xijaab mar walba inaa xijaaban ictadii waxaad ku ciddo tirsataa cinda cinda ibni ummi maktuum ibni ummi maktuum waa ninkii mu'adinka aynu kusoo marnay oo adaanka kitaab baabladaan aan kusoo marnay oo indhaha la'aa oo adimi jiray waa ninkii cabasa kusoo degtay cabasa watawalla ninkay kusoo degtay weeye marka ku tirso ninkaa gurigiisa ee cinda ibni ummi maktuum uta weliba in adeerkeed buu ahaa baa la yidhi qaraabay ahaayeen fa innahu rajulun buu yidhi acmaa nabigu wuxuu yidhi waa nin indhalo oo tadaciina waxaad dhigaysaa diyaabaki dharkaaga cindahu oo adeer xijaabka iyo iska dhigto kuuma jeedo waa nin indhala oo waxa weeye marka ninkaa gurigiisa ku tirso ciddada haddee waxaa laga yaaba in xaaskiisii ninkaa xaaskiisii in ay joogto oo khalwa meesha ma jirto ee ninka gurigiisi iyo xaas iyo carruur yuu lahaa halkaa joog oo la joog inta ciddada aad ka baxaysid nebigu wuxuu yidhi marka fa idaa xalalti haddii aad xalaal noqotid fa aadiniinay isoo ogeysii tani marka waa sarbeeb oo waxa weeye naagta haddii la furo oo waxa weeye ama laga dhinto ama ay baa'ino tahay rajciyadu kuma jirto naagta laga dhinto oo ninkeedii dhinto iyo naagta dalaaq baa'ina la furo xoogaa sarbeeb waa loola hadli karaa si guur in laga doonaya camal oo sarbeeba oo haddii la yidhahdo bal ila socsocodsii markaad xalaal noqotid waa gabar wanaagsan baa tahay xoogaa niyad sarbeeba oo ilaahay baa yidhi lays laa junaaxa calaykum laysa calaykum junaax wax junaaxa oo dushiina saaran ma jirto waxa weeye fima caradtum bihi min khidbati nnisaai ow aknantum fi anfusikum waka marka inaad xoogaa u sarbeebtaan wax dhibaato ah idama ka saaraa la yidhi laakin walaa taczimu cuqdata nikaaxi xataa yabluqa alkitaabu ajal laakiin waan ku guursanayaa iyo guur baan kaa rabaa iyo ma jirto ilaa ciddada laga baxo marka isoo ogeysii buu yidhi markii aad xalaal noqotay marka nebigu isagu ma rabine usaamu u rabay oo waxa weeye dib ay ka caddaan doontaa waxay tidhi qaalat waxay tidhi falamaa xalaltu markaan xalaal noqday oo daahir noqday oo ciddadii ka baxay ayaa nebiga u imid oo dakartu lahu waan u sheegay ana mucaawiyata bna abi sufyaan mucaawiya waa saxaabigii jaliilka ahaa laakin dee nin dhalinyaro ah buu markaa ahaa oo waxa weye qisadaana dee aakhirkii nebiga xayaatadiisa fatxi makuu soo islaamay mucaawiya marka waa bacda fatxi maka arrintaa markay dhacayso ana mucaawiya ibn abi sufyaan wa abaa jahmin iyo nin la yidhaahdo abu jahm khadabaani inay isoo dooneenoo ay yidhahdeen aan ku guursano ayaan u sheegay nebiga ayaan u sheegay bay tiri arrintii fa qaala rasuulu llahi sala l sl rsulku ilahi waa u naseexeeye oo wuxuu yidhi amaa abu jahm ninka la yidhaahdo abu jahmin miyaa falaa yadacu casaahu can caatiqihi ninkaasi usha kama dejiyo qoortiisa maxaa laga wadaa marka laba macno ayaa waxa weeye lagu fasiraa falaa yadacu kama dhigo casaahu ushiisa can caatiqihi qoortiisa kama dejiya caatiqu waa qoorta oo mar walba garabkay u saaran tahay ushu ninkaa garabkay ushu u saaran tahay macnaha waxa weeye in la yidhaahdo waa nin safar badan oo socod badan oo mar walba ninku qofku markuu safro dee ul iyo waxbuu iska wataa le waa la lugan jire taa waa lagu fasiray laakiin waxaa ka sii tafsiir wanaagsan oo waxa weeye ka sii waadaxsan oo riwaadaha qaar caddeeyeen innahu daraabun linnisaa dumarka ayuu garaaci jiray oo waa nin dumarka garaaca oo riwaadaha qaar baa odhanaya waa daraabun linnisaa dumarkuu garaacaayo ninkaa ha guursanin waka marka haddaad guursanaysa adiga le waa ku talagal marka marka falaa yadacu casaahu ay ushiisa unbuu wataayoo naagtii markay hadal isla dhaafaanba ushuu waxa weeye ku dedejinayaayo uu garaacaya wa amaa mucaawiya ninka mucaawiya la yidhaahdo fasalu fasacluukun waxa weeye nin xoola haysta ma aha fasacluukun laa maala lahu sacluuk waa qofka aan waxba haysan ayaa sacluuk la yidhaahdaa waxa weeye fa sucluuqun oo siinka la godo sucluuq waa qofka aan markaa cayd ahoo waxba haysan laa maala lahu xoola ma leh marka macnuhu waxa weeye dee aabihii xoola waa lahaa waa abu sufyaan waa raggii ugu maalqabinsanaabo ahaa dee maka laakiin isaga aabihii iyo isaga shaqa iskuma leh waa keligii waana intuuna dee weynaano uusan markii dambe isagaaba madaxweynihii islaamka noqday oo amiirulmu'miniin oo adduunya o dhan ba markii dambe way helaye lakiin marka hore wiil dhallinyaraa buu ahaa markaasaan laleeyahay marka maal ma lahayn markaa nebigu wuxuu yidhi marka labadaa ninba iska daaweeya bay arrintu u dhacaysaa inkixii waxaad guursataa usaamata ibna zaydin ibna zayd usaamat ibna zayd guurso waa wiilkii nebiga calayhi salatu salaam uu zayd ibna xaaris nebigaa korsaday waxa weeye oo mawla u ahay xoreeyey uma aymanna u guuriyey oo iyaduna xoreeyey usaamana uma ayman baa dhashay oo seed u dhashay kulli waa mawaalidii nebiga oo reerkaasoo dhan nebiga ayaa wada xoreeyado ay ka tirsanaayeen marka wuxuu yidhi usaame guurso wiil madowna waa ahaa oo usaama iyo zayd iskuma ekaynoo waxa weeye xoogaa wiil madow buu ahaayo qaafada iyaabay ku imaan doontaayo waxa weeye dadka xoogaabay xaman jir odhan jireen ma dhalin laakiin markii dambe waxaa caddeeyeyba sida imaan doonta nimanka qaafada la yidhahdo marka fa wuxuu yidhi inkixi guursa usaamat ibna zayd qaalat waxay tihi fakarihtuhu waan nacay macnaha dee gabar quraysh ahayd waxay tihi maxaa nin waxa weeye mawaal mawle ah ku guursanaysa uma qaala waxa uu yidhi inkixi usaamat ibna zayd nebigaa ku adkeeyey guursa buu yidhi usaama qaal way yeesha markaa amarkii nebiga fanakaxtuhu waan guursaday bay tihi fajacala allahu fiihi khayraa ilaahay khayr buu iiga dhigay oo waxa weeye aad iyo aad wanaag ayaan kaga helay ha markaa kabacdi bay waxay tidhi fakhtabadtu waan ba waxa weeye waan mahadiyey oo waxa weeye wanaag badan ayaan ka helay wakhtabadtuhaa qibdigu waa jeclaadka iyo wanaagga markaad wixii ka heshido aad mahadisid oo waxa weeye aad qofkii waxa waama jeclaaday oo ninkii wanaag badan baa ilaahay iga siiyeyo waan mahadiyey taladii nebiga calayhi salaatu wasalaam wa kaas xadiidkan marka wuxuu ka hadlayaa adalaaqu lbaa-in gabadha baa-inada ah ayuu dalaaqeeda ka hadlaya qawluhu markaa marka ugu horreysa waxaanu ka qaadanaynaa dallaqahaa talaatan macnaheedu waxa weeye laysa macnaahu sida dadka qaarmoodaan inuu hal mar dufcatan oo yidhi saddexdaadii baan kugu furay taasi qawlkaasi waxau laga fiican yahay waana masale khilaafa oo waxa weeye xilligii cumar xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam ma jirin xilligii abuubakarna ma jirin xilligii dambe oo cumar baa dadku markay ku dhiiradeen oo dad badan ay hadba yidhaahdaan saddexdaadii baan kugu furay ayuu wuxuu yidhi qofkii saddexdiisa naagta hal mar ku furaa uma soo noqonayso waa baa-ina halkaasi marka culamadu isku khilaafeen laakiin qowlka raajixa oo adilada waafaqaya sunihii nebiga waafaqsan tani zajri iyo ijtihaad cumar bay ahayd laakiin qowlka sawaabta oo waafaqaya sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam waa in naagta saddex jeer la furo ee hal mar baa la furay wax jira maaha laba waxaynu ka qaadanaynaa waxa weeye jawaazu inay bannaan tahay adtacriid tacriidku waa sarbeebtee naagtii laga dhintay ama baa-ine ah in la sirbeebi karo oo bal aynu iska warqabna iyo la odhan karo waxa way la soo socodsi iyo waxa la odhan karo iyadoo markaa loo sariixinaynin oon waadix looga dhigaynin laba waxaynu ka qaadanaynaa qofka haddii uu maqan yahay in waxa weeye isagoo maqan inuu naagtiisii furi karo oo laakiin inuu usoo sheego baa la rabaa oo waxa weeye soo gaarsiiyo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa in waxa weeye qofkii haddii isagoo maqan hadday naseexo tahay arrintu nusxiga haddii lagula tashado oo gabar kula tashato ninkaasaan soo doonay xaalkiisa ka waran inaad wixii a ku ogtahay u sheegtid walow isagu haba karaasanaye leanna labadaa ninba nebigu wuxuu ku sheegay laba waxyaalood oo gabadhii ay hadhow ku nacayso ninna naaguhu dilaa ninna waa cayr labadiiba gabadhu waxa weeye way kaga leexanaysaa hadhow xadiidka nebigu waa ku sheegayoo nusxi baa la yidhahdaayo haddii naseexadaa lagu weydiiyo waa loo sheegayaa walow haba karaasado qofkaan laga sheegayo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa waajib inay tahay nusxigaasi marka waxaynu kaloo ka qaadanaynaa naagta saddexdeedii la furay oo waxa weeye talaaqeedii baa-in yahay laa nafaqata laha inaysan wax nafaqaan ninkii ku lahayn oo waxa weeye uuna biilaynin ayaa laga qaadanayaa amaa sugno ma leedahay oo gurigeedii ma joogaysaa mise gurigiina waa ka baxaysaa haddayna iyadu lahayn taasi waxa weeye sida sawaabta a sunno way leedahay weeye waana masale la isku khilaafay gabadhaani iyadu waxay u fahamtay xadiidka markii uu nebigu ku yidhi sugno kuma lihid maadaama iyadu ay gurigii u adkaysan weyday ayuy waxay mooday caam markaasay fadwoon jidhay waxay odhan jidhay gabadha saddexdeedii la furaa sugno iyo nafaqa midna ma leh laakiin caaisha ayaa ku khilaafay cumar ibna khadaab iyo kulligood baa ku khilaafay oo waxaa la yidhi ma ay fahmin arrintee way sugno way leedahay marka culammada oo dhan waxay ku tageen aktarkoodu inay sugno leedahay a marka laysa lahaa nafaqa walaakin lahaa sukna laakiin culammada qaar baa ku tegey inayna sugnana lahayn waana qowl waxa weeye culamo badan laga wariyey laakiin xadiidkan weeye meesha asalka khilaafku ka socda way waxaynu kaloo ka qaadanaynaa waxa weeye in qofka lagula talin karo qof kale qofkaasaa wanaagsana guurso in lagula talin karo oo qofka in guurka loo qalqaaliyo iyo inaysan wax dhibaataa lahayn ayaynu ka qaadanaynaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa qofku qof kale inuu u dooni karo inuu gabar la hadli karo odhan karo hebel baan kuu rabaayo hebel guurso oo waxa weeye doonis wey iyadana wax dhibaataa ma leh baabu alcidda alcidda oo caynka la hoos dhigo kasrilcayn waxa weeye macnaheedu waa ziinada iyo quruxda in laga tago xilliga waxa weeye ay gabadhu ciddada ku jirto maya tan maaha quruxda in laga tago waa in ay joogto xilligaas oo aanan nin kala guursan macnaha cidda haddii laga dhintay iyo haddii la furayba inay sugto marka haddii la furayna waxa weeye dee saddexayd inay ku dhacday bay sugaysaa haddii laga dhintayna afar bilood iyo toban beri ayay sugaysaa marka inay ciddadii ay sugto ayaa la rabaa oo ayna degdegin marka cidda saas weeye macnaheedu oo waxa weeye waa almanci baa laga keena cidda manci baa laga keenayoo guurkiiyaa laga mancinaya allah subxaanah wa tacaala waxa uu yidhi wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaثata quruu saddex quruu ay saddexayd inuu ku dhaco oo ay daahir noqoto wy saas ayaa loo jeedaa alaaثata quruuda sunahana aad bay ugu badan tahay culammaduna waa ku ijmaaceen inay waxa weeye waajib tahay inay naagtaasi sugto haddii la furay ciddadeedii inay sugto sababta dhan oo waxa weeye loo samaynayana waxa weeye in la ogaado inay naagtaas uur leedahay iyo inaynan uur lahayn in la kala hubsado oo ay caddaato wey alxadiid marka alkhamis cashar bacda talaati mia xadiidka saddex boqol iyo shan iyo toban waxa uu yidhi can subaycata alaslamiy can subaycata alaslamiya radia allahu canha أنها كانت تحت سعد بن khawلة ninkaasaa qabay macnaha taxta waxa laga wadaa xaaskiisii bay ahayd annahaa iyadu kaanat waxay ahayd taxta sacd ibni khawla ay ninkaasaa qabay wa huwa sacd ibni khawlana wa huwa waxa weeye min bani caamir ibni lu'ay qabiilkaasuu ahaa oo qabiil carabtaa ayuu ahaa wa kaana miman shahida badran wuxuuna ahaa raggii beder xaadiray shahida oo macnaha raggii bedriyiintii buu ka mid ahaa dagaalkii beder galay saxaabadii hore fa tuwufiya canhaa wuu dhintay oo waxa weeye fii xajati alwadaac ha saxad ibnu khawla fii xaajati alwadaaca buu dhintay waa ninkii nebiga calayhi isalaatu wassalaam wuxuu ku imaan doonaa kitaabka maaragtay wasiyada iyo wuu ku imaan doonaayo sacd ibn abi waqaas markuu waxa weeye lahaa xoolahayga ma sadaqaysta xadiidkaa ninkuu nebigu u calaacalayay weeye oo lahaa walaakina alba'is sacd ibna khawla marka xajatu lwadaac buu dhintay wa hiya xaamil iyada oo xaamilo ah xaamil ay uur leh oo weliba sidkeedii dhammaaday baa lii oo aad iyo aad sidkeedii u dhawaaday isla markiiba way dhimatay way dhashay baan ka wadaa cafwan isla markiiba waa dhashay falam t falam waa falam tanshab maba ayna joogin oo waxa weeye wax yar ka bacdiba horay bay ka dhashay waxa weeye maba ayna joogin isla markiiba riwaadaha qaar ba waxay leeyihiin falam talba macnaha maba ayna joogin ha oo wax yarba waana isku macne an wadacat xamlahaa isla markiiba bacda wafaati markuu xajat lwadaac dhintayba hameena ka bacdiya dhashani falamaa goortii tacallat ay taxallat baa laga wadaa min nafaasiha ay dahura tacallad ay irtafaca nifaasuha waxa weye ay ka daahir noqotay ayaa la wadaa tacallad marka taxallad oo kale la macno falamaa tacallad ay weeye min nifaasihaa markii ay nifaaskii ka dhammaaday oo ay ka daahir noqotay oo waxa weeye ay qubaysatay oo ay daahir ka noqotay nifaaskii ayay tajammalat way isqurxisay lilkhitaabi kuwii naagaha doonaya isku qurxiso macnaha sidee gabar caadi guurdoona bay iska dhigtay oo waxa weeye naag guurdoona leannao faqiihad bay ahaydoo waxay fahamsanayd aayadaha qur-aanka ahoo wa uulaatu laxmaali ajalahuna an yadacna xamlahuna taasay fahamsanayd marka waxay tiri dee anigu haddaa mar uur lahaa oo uurkii dhigay xalaal baa noqday marka tajamala way isqurxisayoo gabar caadi iska dhigtay cilaankeeday dhag isku siis lilkhitaabi inay wixii doonaya oo waxa weye ninkii doonaya iyo waka fadakhala calayha waxaa usoo galay nin la odhan jiray abusanaabil oo qaraabo la ahaa ninkii dhintay ayaa usoo galay ibnu sanaabil waxa weye abusanaabil ibni backaka ninkaa ayaa usoo galay oo waxa weeye waana rajulun min bani cabdiddaar ayuu qabiilkaasu ahaa faqaala waxa uu yidhi lahu laha waxa uu ku yidhi fa qaala laha waxa uu ku yidhi maa lii araaki maxaan kuu arkaa maxaa iigu wacanoo aan kuu arkaa mutajamila inaad isqurxisay waxa weeye aada dee gabar guurdoona u eg tahay lacallaki waxaa laga yaabaa mudan tahay turajayni inaad rajaynaysid waxa weeye linikaax guur inaad rajaynaysid oo isleedahay iska guurso wallahi maa anti binaakixin ma tihid mid guursanaysaa xataa tamura calayki ilaa ay ku soo marto ilaa ay ku soo marto arbacatu ashhurin wa cashr afar bilood iyo toban beri ilaa ay ku soo marto oo aayadii buu isna haystaa daahirkeeda waladiina yatawafawna minkum wayadaruuna aswaajan waxa weeye tarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashra aayaddaasuu ku dul akri laakiin iyadaa ka faqiihsanayd oo waxa weeye ka fahamsanayd arrintan oo wuxuu mooday inay naagta mar haddii ninkeedu dhinto ama uur halahaato ama yeel ahaane aayadda kale buuna fahmin in waxa weeye iyadu mar walba ay afar bilood iyo toban tirsanaysuu mooday qaalat waxay tii lamay hadlin qaalat subayca waxay tidhi falamaa qaala lii dalika markuu saa igu yidhi ayaan waxaa sameeyey jamactu waan kulmiyey calaya hiyaabi dharkaygii baan xirtay wey jamactu calaya hiyaabi xiina amsaytu markaan galabaysmaan dharkaygii iska xirtay oo aan labisto xijaabkaygii xirtay faataytu rasuula allahi sala allah ala slam rasuulka ilaahi baan u imid fasa'altuhu waan weydiiyey arrinkaa can dalika arrinkaasaan weydiiyey fa aftaanii wuxuu ii fadwooday بأني قد حللت حين حين وضع حين حين وضع حملي inaan xalaal noqoday xiina wadci xamli mar alla markii aan dhigay waxa weeye uurka inaan xalaal noqday isla markaa ayuu ii fadwooday oo yidhi marba haddaad dhashay xalaal baad noqotay wa amaranii wuxuuna i amray bitaza bitaswiij inaan iska guursado in badaa lii hadday ii muuqato oo anigu aan doono haddaad doontid guursada buu yidhi xalaal baa tahay waka marka saas markuu markaa u cadee u caddeeyey nabiga calayh salatu salaam isagaa marka ninkii iyadaa ka haysay masalada oo xadiidkan wuxuu ka hadlayaa masalan naagtii haddii iyada uur le ninkeeda dhinto saacadda ay dhasho bay xalaal noqonaysaa ilaahu iyadoo aan weli la xabaalin ay dhasho xalaal bay noqonaysaa ciddana ma tirsanayso waa ku waa lagu kala tegay meesha xalaal bay noqon laakiin hadday uur yara wadato waxay tirsanaysaa ilaa ay uurkaa dhigto waa way wadanaysa oo cidday ku jiraysaa sagaalka bilood oo kale haddii aynan uur lahaynna waa afar bilood iyo toban beri taasay saddexda arrimood bay ku timaadaa inay uur leedahay inaysa uur lahayn hadday uur lahayn waa afar bilood iyo toban beri hadal kuma jiro hadday uur leedahay waa markay dhigto oo waxa weeye ay dejiso ama ha u dheeraato ama ha u yaraato maalintay dhasho bay xalaal noqonaysaa saas wey macnuhu wa qaala ibnu shihaab waxa uu yidhi zuhriye waa taabiciintii a'imadii taabiciinta wuxuu yidhi walaa araa ba'san wax dhibaataa uma arko an tatazawaja inay guursato xiina wadacat mar alla markay umusho oo weli ay nifaaskiiba ku jidho wa in kaanat haba ahaato fii damiha dhiiggeedii ha qabtee hayra laa yaqarabuhaa uma dhowaanaayo laa yaqrabuhaa uma dhowaanaayo ma jimaacayo wuu sugayaa sida ninkeeda kaleba uu sugi lahaa zawjaha xataa tadhur ilaa ay daahir noqoto taas weeye marka xalaal bay noqonaysaa labadan aayadood marka oo aayadna odhanayso waaladiina yatawafawna minkum wayadaruuna azwaajan yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashra iyo aayaddan odhanaysa wa ulaat alaxmaala an yadacna xamlahunna macnaha la isku waafajinayo oo waadixa waxa weeye iskama hor imaanayaan macnuhu waxa weeye aayadda hore waxay ka hadlaysaa waladiina yatawafawna minkum wayadaruuna azwaajan yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashra waa midii aan ur lahayn aayaddan kalena way caddaysayoo wa ulaatu alaxmaali an yadacna xamlahunna kuwii uur lahaana waa inay xamliga dhigaan taas ayaa lagu kala saarayaa marka marka xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa oo waadixa gabadhii iyadoo uur le ninkeedii dhinto marka ay dhasho bay sugaysaa ama ha u yaraado waktigaasi ama ha u bato ha waxaynu kaloo ka qaadanaynaa inaan lagu inkiraynin haddii ay gabadhu guur isku diyaariso hadday mar ciddadii ka baxday waa u bannaanta lama diidayo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa gabadha ninkeedii dhintay ciddadeeda oo aan uur lahayn ciddadeeda waa afar bilood iyo toban beri taas ayaynu ka qaadanaynaa iyadana oo waxa weeye waadixa oon wax ishkaala ku jirin baabu taxriim lixdaad ixdaad almar'a akthar min halaaثati ayaamin ila calaa zawj tani waxa uu ka hadlayaa baabkaani waxa uu ka hadlayaa ixdaadka waxa la yidhaahdo ixdaadku waa tarku ziina quruxda in laga tagaa la yidhahda ixdaad isbasaasin weeye soomaalidu isbasaasin bay dhahaan qofku inuu isbasaasiyo marka ixdaad waa almancu ay mancu ziina qorax quruxdii ayaa la yska ilaalinayaa naagta markii ninkeedu dhinto quruxday iska ilaalinaysaa afartaa bilood iyo tobankaa beri oo ay ku jirto ciddada ayay waxay iska ilaalinaysaa quruxda waxyaalihii quruxda ahaa bay bannaanka ka maraysaa dhiibkii iyo cilaankii iyo dharkii quruxda badnaa iyo ma jiro wax la yidhaahdo asayda waa meesha soomaalida asayda ka soo qaateen in asayda dhar u gaara ma jirto dharkeedii ay qabtay maalintii uu dhintay oo iska labiskeedii caadiga ahaa bay ku joogaysaa dhar qurqurux badan qaadan mayso xaragoon mayso catar iyo indhakuul iyo waxyaalahaasoo dhan u dhowaan mayso laakiin naba kafan cad in qofka loo xiro ama madow wax sugan ma aha oo waxa weeye taas waa caado iyagu dadku ay iska samaysteen ee diin ma aha alxadiid asadis cashar bacda halaati mia marka waxyaalaha ka mamnuuca bu xadiidka axaadiidtan inoo sheegaya xadiidka saddex boqol iyo lix iyo toban waxay didha can zaynab binti umi salama waa gabadhi aynu soo marnay kitaabu nikaax oo nebiga ay umxabiibi lahayd zaynab maaragtay zaynab baana loo ku sheekeeyaa inaad guursanayso gabadha umu salama oo nebiga rabiibadiisii weeyey qaalat waxay tidhi tuwafiya waxaa la oofsadoo dhintay xamiimun ay qaraabo xamiim waa qaraabada liummi xabiiba xabiiba binti abi sufyaan wey ramla binti abi sufyaan oo xaaska nebiga ahayd aabbaheed baa weliba dhintay xamiimkan la sheegaya waa aabbaheed maalintii abu sufyaan uu dhintay ayaa uma xabiiba arrintan samaysay uma xabiibana waa xaaska nebiga marka xamiim ay qaraabo waxaa dhintay ma ay sheegin aabbaheed bu ahaa baa la yidhi liummi xabiiba ayaa dhintay qaraabadeedii oo aabbaheed wey saddex beri markay joogtay ayay maalintii saddexaad maali saddex beri markay u dhamaatay ayay fadacat waxay u yeeratay waxa weeye waxay u yeertay bisufra sufrada waa waxyaalahan dumarku zacfaraanka iyo ismarmariyaan huruudda iyo waxa weeye oo ay gacmaha iyo dhabanada iyo marmarsadaan isku qurxiyaan bisufratin ayay u yeeratay huruud iyo wax la mid a fa masaxat waxa ay ku masaxday oo ku tirtirtay bidiraacayhaa ay macnaha labadeeda dhudhumadeeda iyo gacmaheeda iyo bay saa ugu tirtirtay oo ku masaxday oo isku qorxisay fa qaarat markaasay waxay tidhi riwaadaha qaar bay waxay ahayn ma doonaynin inaan marsadoo dan igama haynin innamaa asnacu haada waxaan saa u sameeyey liannii samictu rasuula allahi sal slam rasuulka ilaahi baan ka maqlay yaquulu odhanaya laa yaxilu uma bannaana limra'atin qof dumara tu'minu rumaysan billaahi alle walyawmi alaakhiri iyo maalinta aakhira rumaysan oo ilaahay ka baqaysa an tuxidda inay isku basaasiso calaa mayitin qof dhintay fawqa halaatin ay saddex maalmood fawqa halaatata ayaam saddex beri wax ka badan inay isku basaasiso uma bannaana ilaa calaa zawjin ilaa ninkeeda mooye arbacata ashhurin wa cashraa afar bilood iyo toban beri ayay ziinada ka dheeraanaysaa qaala waxau yidhi sheiku alxamiimu alqaraaba waa qaraabada weliba aabbaheedu ahaa bay yidhahdeen culummadu waxa weye riwaadaha kala caddeeyey aabbaheed baa maalintaa dhintay marka saasay culummadu ku sharaxeenoo aabbaheed ayuu ahaa ninkaa dhintay oo ay saa u samaysay marka saddex beri markii hore ay iska daysay quruxdii iyo waxaa kabacdi bay markaas dadkii tustay oo waxay tidhi ogaada nebigaan saa ka maqlay saddex beri ka badan waxaan ninkaaga ahayn la iskuma basaasin karo maxaa marka xadiidka laga qaadanayaa taxriimu lixdaadi inaa waxa weeye basa inaa dumarkii ayna isbasaasin karin saddex beri wax ka badan ilaa ninkeeda mooye ninkeeda laakiin waxaa ban waxaa iyada waajib ku ah inay ziinadii ka dheeraato afar bilood iyo toban beri waa haddii aynan uur lahayn hadday uur leedahayna inta ay uurka leedahay bay ka dheeraanaysaa oo ay ciddada ku jirto waka waana waajib inay ninkeeda afartaa bilood iyo tobankaa beri ay waxa weeye ziinada ka dheeraato ayaa waajib ku ah amaa wixii ka soo haray walaa aabe walaa walaal walaa cid kale hooyo kulli saddex beri ka badan la iskuma basaasin karo taas ayuu xadiidku caddaynayaa oo waxa inoo caddeeyey baabu ma tajtanibuhu alxaadad gabadhii isbasaasinaysay waxyaalaha ay ka dheeraanayso maxaa ka mid ah waxyaala ka mid a ayuu xadiidkaani sheegay oo waxa laga dheeraanayo alxadiid asaabic cashar bacda talaatimiya saddex boqol iyo toddobiyo toban xadiidka ah can ummi cadiyata alansaari radia allahu canha umma cadiya meelo badan baan kusoo marnay umma cadiya kitaab baab lciid iyanu kusoo marnay ciideynka iyo baynu kusoo marnay iyo xaydka iyo radia allahu canha waxay tiri ana rasuula allahi sala la alay slam qaala waxa uu yidhi laa tuxiddu isma laa tuxiddu imra'atun qof dumara isbasaasin maysa calaa mayit qof dhintay fawqa talaatin saddex beri wax ka badan ilaa calaa zawji ninkeeda mooye waxay isku basaasinaysaa ninkeeda arbacata ashhurin wa cashra afar bilood iyo toban beri maxay ka dheeraanaysaa marka walaa talbisu ma xiranayso intay basaastaa ku jirto thawban maro masbuuqan la sibqiyeeyayo waa maryaha la rinjiyeeyo oo la qurxiyo oo maro cad bay intay rinji iyo geliyaan huruud iyo baashaan sacfaraanka iyo way ku qurxiyaan marka maradaa la rinjiyeyo la qurxiyo ma xiranayso ilaa thawba casbin maradaas thawba casbi la yidhaha yaman baa lagu samayn jirayo waxaa la yidhi iyadu waxa weeye qaabka loo sameeyo caddaan iyo madow bay isugu jirtaayo waxa weeye iyada marka hore ee waxay ku kala duwan yihiin marada masbuuqa la yidhaahdo marka horaa maradiio cad baa lasoo gadaya markaasaa sacfaraan iyo waxyaalo qurxiyo la gelinayaayo midabyo badan oo qurqurxa badan bay yeelanaysa amaa maradan la yidhaahdo thawba casbin waa marka hore marka marada la samaynayo ayaa waxa weeye dunta laga samaynayo ayaa waxaa la gelinayaa midabyo kala duwan marka waa midabyo isku dhex jira oo markeeda horaa lagu sameeyeyba oo waxa weye iyadu asalkeeday u tahayba a maryahan hadda baatiyada wax lamid oo lagu sameeyo taas oo kale wey marka maradaa way xiran kartaa laakiin mara la sibqiyey oo waxa weye la qurxiyayo la dhaldhalaaliyey ma xiranayso walaa tagtaxilu mana indha kuulanayso waa labo walaa tamasu ma taabanayso dhiiban wax caraf a ma taabanayso walaa shay-an macnaha wax caraf iyo catar iyo uma dhowaanayso ilaa idaa dahurat marka ay xaydka ka qubaysanayso waxaa iyada u bannaan nubdah ay qidca min qustin aw aw amase adfaarin labadaanba waa nooc ka mida labadan qustiga iyo adfaarku waa nooc ka mida waxyaalihii cataradaa la isticmaali jiray sheikhaana inoo fasiraya wuxuu yidhi alcasbu casabku waxa weeye ilaa tawba casbin waa hiyaabun min alyaman yaman baa lagu samayn jiray fiiha bayaadun wa sawaad madow iyo caddaan bay isugu jirtaa oo maro waxa weye la qurqurxiyey ma aha waxau yidhi wanubda waxaa loo jeedaa ashay alyasiir baa nubda la yidhahdaa marka waxaa laga wadaa qidcada yarta ah oo suufka iyo waxaa markay dumarku ay xaydka ka qubaysanayaan xoogaa bay catar bay mariyaan waxa weeye raadkii dhiigga iyo waxaas udugii urtiisii ku baabi'iyaan walqistu qisdigu waxa weeye alcuud waa geedkii loo isticmaali jiray waana noocun min min adiib waa cuud yaroo la shito waxaas ay isku bukuuriyaan dumarku oo waxa weeye ay shidhitaan markay xaydkay waxaa ka qubaystaan waka adfaarkuna isaguna waa jinsu min adiib waa nooc diibka ka mida calaa kulli xaal marka waxaa loo ogolaaday diibkaa yarka aho waxyaalahaas catar catarkaa inay marsato markii ay ka qubaysato dhiiggii oo waxa weeye dhiigga urtiisa iyo raaxadiisii waxaa la baabi'inayo marka xadiidka waxaanu ka qaadanaynaa annahyu in layska nahiyey can ixdaadi almar'ati inay gabadha isbasaasiso saddex beri wax ka badan ilaa ninkeeda mooye sida axaadiistii hore waxaanu kaloo ka qaadanaynaa ninkeeda inay afar bilood iyo toban beri tahay sida axaadiistii hore waxaanu kaloo ka qaadanaynaa inay inaynan indha kuulanaynin inaynan dhar qurux badan xiranaynin inay waxa weeye maaragtay catar iyo waxa weeye barafuun iyo kareem udugle iyo saabuun udugle iyo wax walba wixii uduga oo caraf caraf leh inay banaanka ka marayso laakiin dharkeedii caadiga ahaa way iska xiraanaysaaye dhar gaar oo la yidhaahdo dharka kafanta oo la yidhaahdo asayda ma aha wax jira ma aha ee qofku wuxuu uu watay ubuu xiraanaya dharkii ziinadu iska ilaalinaya oo dumarku waa macruuf gurigooda markay joogaan dharna waa dhar ay iska qabaano dharna waa dhar qurux ay u qaataan dharkii labiskay iska ilaalinaysa alxadiid athaamin cashar bacda talaatamiya xadiidka saddex boqol iyo shan iyo toban can ummi salama radia allahu canha waa xaaska nebigeed qaalad waxay tiri jaءat imra'atun qof dumara ayaa timid ilaa rasuuli اllahi salى اllahu alay slm rasuulka ilahi bay u timid faqaalad waxay tihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo ina bnatii gabadhaydii tuwafiya canhaa zawjuhaa ninkeedii ayaa la oofsaday oo ninkeedii baa dhintay zawjaha zawjkeedii baa dhintay gabadhaydii anigu aan dhalay ninkeedii ayaa dhintay waqad ishtakat waxayna ka eed sheeganaysaa marka asaydii bay si daayo waxay ku jirtaa waxa weeye ixdaadkii ciddadii bay ku jirtaa waqad ishtakat waxay ka eed sheeganaysaayoo xanuunaya caynuhaa isha ayay caynahaa isha ayay ka jiran tahay indhahay ka jiran tahay afa nakxulahaa ma u indha kuullaa oo indha kuusha waa laysku daweeyaayo qofka indhaha daafka iyo xanuunada yarkaa iyo hilbaha ka soo baxa iyo ayaa loo mariyaayo waxaasoo dhan bay hagaajisaa marka ma u indha kuulnaa fa qaala rasuulu llahi sala la alay rsulka ilahi wuxuu yidhi laa maya laa laa laa saddex jeer maratayni ow halaatan kulu dalika yaqulu la la la maya maya maya buu yidhi saddex jeer u ku celceliy uma qaala waxa uu yidhi markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam inamaa hiya arbacatu ashhurin wa cashr waaba in wax kalaba maaha waa afar bilood iyo toban beriye waaba wax yare ha adkaysato waqad kaanat ixdaakuna marka halkaa nebigu wuxuu u yaraynayaa jaahiligii waxay samayn jireen buu rabaa inuu tuso waqad kaanat waxay ahayd ixdaakuna midiin fi ljaahiliya xilligii jaahiligii qabla alislaam tarmi way tuuri jidhay bilbacra saale ayay tuuri jidhay calaa ra'si alxawli sanad markuu soo wareego macnuhu waxa weeye xilligii jaahiligii bay waxay samayn jireen naagta haddii ninkeedu dhinto sida ay inoo fasirayso zaynab oo waxa weeye maaragtay ay inoo caddaynayso gabadha umusalama ay sii caddayn doonto hadduu ninkeedu dhinto sanad looma dhawaan jirin sanad bay ciddada ku jidhay ma qubaysan jirin oo ma xaragoon jirin oo dhar ma qaadan jirin oo waxa weeye halkaasay ku jiri jirin oo dhibaato marka maxaaba ma afar bilood iyo toban beri keliya adkaysan weydeen sanad baad adkaysan jirdeen buu yidhi nebigu fa qaalat zaynab markay xadiidka ay dhammaysay zaynab baa waxay tihi oo ka warinaysay hooyadeed fa qaalat waxay tihi zaynab baa tihi uma qaalat waxay tihi zaynab ayaa waxay tihi waa rabiibadii nabigeed ee sanadka inoo fasiraysa kaanat ilmar'atu qofka dumarkaa waxay ahayd jaahiligii idaa tuwufiya canhaa zawjaha haddii ninkeedu uu dhinto dakhalad way geli jidhay xifshan ay guri yara waa buulka weeye buul yar bay geli jidhay wa labisad waxay labisan jidhay shara hiyaabihaa dharkeeda kan ugu xun ayay xidhan jidhay walam tamassa wa dhiiban dhiib ma ayna taaban jirin walaa shay-an iyo wax kaloo toonoo caraf le ma taaban jirin xataa tamura calayha ilaa ay soo madha sana sanad kaamila maalintii ninkeedu dhintay ilaa sanad laga soo wareego dhibaatadaasay ku jiri jidhay uma tu'taa waxaa loo keeni jiray maalinta sanadkaa ay dhammayso bidaabba neef xayawaana loo keeni jiray ximaar ha noqdo ow ama shimbir ama waxa weeye shaat ee neef ariya markaa maxay samayn jidhay fataftadu way ismarmarin jidhay markaa neefka ayay isku jiidjiidi jirtayoo weliba gudaheeda iyo cawradeeday marmarin jidhay baa la yidhi iyadoo dhan waa qof aan sanad dhan qubaysan oo halkaa ku jiray oo dhibaato oo waxa weeye aan aan qubaysanayn oo shanlaysanan iyadana qofka waa waaba urayaaba markaasay neefkaasay ismarmarin jidhay waxay tiri faqallamaa waxaa yarayd taftadu inay ismarmariso shay-an neef inay ismarmariso bishayin shay wuxuu doona ha noqdee ilaa maanta wuu dhiman jiray neefkaas acuudu billah waa dhibaata way ciqaab wey uma takhruju way soo bixi jidhay fatucdaa waa la siin jiray bacra ee saalaa la siin jiray xayawaan fatarmi markaasay tuuri jidhay oo waxa weeye ay tuuri jira markaa marka halkaa way meeshuu kaleeyahaa nebigu inama inamaa hiya arbacata ashhuran wa cashar uma kabacdi markaa turaajic waa soo noqon jidhay bacda maa a waxay soo noqon jidhay markaa bacdu maa shaacat min tiibin aw gayrihi wixii ay doontay kabacdi samayn jirtay xor bay ahaan jirtay marka waa tafsiir intaasi ay gabadhu inoo fasirtay waxa la yidhaahdo sanad uu nebigu yidhi sanad baa ay waxa weeye midiin sugi jidhay marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa kow horta marka ugu horraysa takhfiifka iyo wanaagga ilaahay uu inoo fududeeyey shareecada islaamka waayo jaahiligii arrin xun bay aaminsanaayeen sanad kaamilaa qoftaan la cadaabi jiray oo halkaa ku jiri jidhay waa dhibaata weeye oo ay halkaa barooran jirta marka ma fiicno laba waxaynu ka qaadanaynaa inay waajib tahay ixtaadku oo waxa weeye qofka haddii ninkeeda dhinto afar bilood iyo toban beri bay sugaysaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa inayna indha kuulanaynin inay ziine u dhowaanaynin inay wax walba oo ziinaha bannaanka ka marayso oo aan loo ogolayn indha kuusha laakiin qofku waa isdawayn karaa wixii ziinadaa la diidan yahay wixii hadda dhakhaatiir yaa la helay oo waa isdawayn karaa qofku wixii dhakhtarnimo iyo dawo la xidhiidha waa isdawayn karaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa ha yusriga shareecada sida shareecadeenu u fududahay oo waxa weeye allah subxaana wa tacaala inuu ugu fududeeyey halkaas ayuu markaas ku egyahay kitaabu dalaaqna oo waxa weeye axkaamtiisa ay ku eg tahay kitaabu lacaan ayaa ku xiga oo waxa isagana kitaabka gaara oo waxa weeye aynu arki doonaa insha allah wallahu aclam وبالله توفيق